habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axada bisha meyna waa lix iyo labaatan sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacadda fiidnimona waxaa halkan si wada jira dhegaystayaal idinkala socodsiin doonaa nuur xasan nuuri anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aan idinku hayna idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo difaacay go'aankii ku saabsanaa habraaca doorashooyinka maamul goboleedyada
runtii ma jiro hal qodobna ha ku ahaatee toddobylabaatanka qodobo aan soo qornay hal qodoba ku cusubi ma jiro wax micno gaar ahoo qarsoon lena ma ahe waa sida ay u qoran tahay waxaan soo qornay nidaamka loo raacayo doorashooyinka dowlad goboleedyada oo dhan oo ka bilaabanaya guddi farsamo oo la sameeyo
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaajaha sama kuma heshiiyaay sina uma hagaagaay saqajaan ma daayaay saxalkii wareegiyo sabadoo xareed iyo barwaaqaa la sugayaa soomaali dhoylaay horee ma u soconnaa mase sabad xumaantiyo sida aad ku noolaan qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
wufuud ka kala socota dowladda iyo weliba mucaaridka dalka venezuela ayaa dib ugu noqday dalka norway si ay u bilaabaan wadahadallo ujeeddadoodu ay tahay in lagu xaliyo qalalaashaha ama qalalaasaha ka jira dalkaasi ku yaala koonfurta qaaradda amerika ee venezuela dowladda norway ayaa sheegtay in toddobaadkan ay dhexdhexaadin doonto wadahadallada hogaamiyaha mucaaridka venezuela juan guaido oo horaantii sanadkan ku dhawaaqay inuu isagu yahay madaxweynaha sharciga ah ayaa sheegay in maduuro uu markii labaad doorashada uu ku guulaystay khiyaamo iyo weliba masuqmaasuq hanaan ku dhisan guaido ayaa waxa uu madaxweynaha sharciga ah ee venezuela u aqoonsaday amaba u aqoonsatay dowladda maraykanka iyo weliba ku dhowaada konton dal oo kale wakiillo ka kala socda dhinacyada siyaasadda ayaa norway ku sugan horaantii bishan laakiin wadahadalkooda ayaa lasoo warinayaa inay xumaadeen sababo la xidhiidha tallaabadii militari ee fashilantay soddonkii abril taasoo ka dhan ahayd madaxweyne nicolas maduro maxkamad ku taalla dalka ciraaq ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay saddex muwaadin oo u dhashay faransiiska kadib markii lagu helay dembi ah in ay ka tirsanaayeen ururka daacish xukunkan dilka ah ayaa la sheegay inuu bilow u yahay dhagaysiga dacwado dhowr ah oo yaalla maxkamadaha ciraaq kuwaas oo dhammaantood ka dhan ah dad ajnebi ah oo ka tirsanaa ururka daacish oo lasoo qabtay kadib markii ay kooxdan lumiyeen fariisimo waaweynaa oo ay ku lahaayeen suuriya sanadkii aanu kasoo gudubnay saddexda qof ee la xakumay ayaa kale ah kevin ganot leonard lobes iyo sally machawo waxaana ay qeyb ka yihiin laba iyo toban muwaadin oo faransiis ah oo bishii februaayo ee sanadkan iyo xoogaga dimuqraadiga suuriya ee taageerada ka hela maraykanka ay ku wareejiyeen dowladda ciraaq raggan ayaa racfaan ka qaadan kara xukunka dilka ah ee lagu riday isniintii aanu kasoo gudubnayna maxkamad ku taalla ciraaq ayaa xabsi daa'in ku xukuntay nin u dhashay faransiiska iyo haweeney kasoo jeeda jarmalka oo iyana lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin daacish doorashada baarlamaanka midooda yurub oo maalmahanba socotay ayaa xaddan maanta ay codbixinta u dareereen dadweynaha iska diiwaangeliya koob iyo labaatanka wadan ee u dambeeyey ee doorashadaasi ay ka qabsoomayso xisbiyada ay hogaaminayaan siyaasiyiinta midigta foga oo raba in ay soo saaraan sharciyo lagu horjoogsanayo dadka sogolootiga ah ee tegaya wadamada yurub ayaa aada ugu dadaalaya inay doorashada ku guulaystaan kuraasta ugu badan ee baarlamaanka midooda yurub xisbiyada bidixda ee siyaasadooda ay furfuran tahay ayaa iyaguna dhankooda ku hirdamaya inaan laga riixin awoodda ay haatan ku leeyihiin bruseles doorashadan ayay ka qaybgalayaan in ka badan afar boqol oo milyan oo qof oo ku kala nool siddeed iyo labaatan waddan oo ku jira midooda yurub dalka turkiga kumanaan maxaabiis ah ayaa axadda maanta ah soo gebagabeeyey cunto kasoomid ay wadeen muddo bilooyin ah kadib markii uu la soo hadlay hogaamiyahooda xiran ee jabhadda kurdiyiinta turkiga ee b k k cabdalla ojalan cunto kasoomista ayaa waxaa ku lug lahaa maxaabiis gaaraysa saddex kun oo qof kuwaas oo ku xiran xabsiyo kala duwan oo ku yaala turkiga ka gadaal markii ay bishii noofembar ee lasoo dhaafay bilowday leyla guvan oo ahayd mudane baarlamaanka kasoo gasha xisbiga kurdiyiinta ee h d b taasoo ay ciidamada ammaanka xireen inkastoo markii dambe lasii daayey cunto joojinta ayay dadkani ku dalbanayeen in dowladda turkiga ay soo gebagabayso xabsiga uu keligiis ku xiran yahay hogaamiyaha jabhadda b k k cabdalla ojalan ojalan ayaa ku xiran xabsi ku yaala jasiiradda imraali ee turkiga dowladda ayaa diiday in lasoo booqdo shir jaraa-id oo ay maanta ku qabteen magaalada istanbul ayay qareenada ojalan ka dhex aqriyeen qoraal uu xabsiga ka soo diray kaas oo uu ugu baaqay taageerayaashiisa inay dhammeeyaan cunto kasoomista bishaan gudaheeda dowladda turkiga ayaa laba jeer u ogolaatay qareenada hogaamiyaha b k k inay ku booqdaan xabsiga kadib muddo siddeed sano ah oo aysan cidino booqan cabdalla ojalan ayaa hogaamiya jabhadda mamnuuca ka ah turkiga ee b k k ee u dagaalanta xorriyadda kurdiyiinta turkiga
fiidwacna wanaagsan ayaan dhegaystayaal iyo weliba rabadan wanaagsan ayaanad leennahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarhaya waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna aynu ku bilowno dhanka iyo magaalada muqdisho wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya ayaa shalay soo saartay habraaca loo marayo qabashada doorashooyinka hoggaanka maamul goboleedyada haddaba habraacaas iyo qodobada kale ee ku saabsan doorashooyinka ayaa wariyahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste uu ka waraystay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed samriye
bismillaah xasan waa mahadsan tahay wax hadda aan soo saarnay oo gaarihi ma jiraan waxaan uun inaan soo dhigno shacabka hortiisa go'aansannay sistamkii awalba lagu dhaqmaayey oo qodobaysan waxaad moodaa waxoogaa dadkuba waxa wax cusubay u qaateen oo aan hore u jiri jirin runtii ma jiro hal qodobna ha ku ahaatee toddobiyo labaatanka qodobo aan soo qornay hal qodobo ku cusubi ma jiro wax micno gaar ahoo qarsoon lena ma ahe waa sida ay u qoran tahay waxaan soo qornay nidaamka loo raacayo doorashooyinka dowlad goboleedyada oo dhan oo ka bilaabanaya guddi farsamo oo la sameeyo guddigaas farsamo oo fiiriya odayaasha xaqiijiya inay odayaashii saxda ahaa yihiin odayaashaasu ay soo xulaan xildhibaanadii si madax bannaan u soo xushaan dadkooda la yimaadaan xildhibaanadaas markii lasoo gebagabeeyo oo liiskoodu soo ururana iyaga la dhaariyo kadibna ay guddoonkii baarlamaanka dowlad goboleedka sameeyaan halkaa wixii ka dambeeya guddiga farsamada shaqadiisu waa dhammaatay waxaa la bilaabaa guddi doorashooyin oo baarlamaaniya oo baarlamaanka cusub oo la keenay uu sameeyey iyagaa marka bilaabaya broseska madaxweynaha iyo ku-xigeenka ilaa iyo dhammaadka waxaan kusoo gebagabaynay caleemasaar madaxweyne dowlad goboleed iyo ku-xigeenkiisa marka waa tallaabooyinkii la rabay in la qaada ma aha wax horay u jiray waaye arrinkaanu ma aha wax cusub wasiir qoraalka aad soo saarteen waxaa jira dowlad goboleedyo ka hor yimid jubbaland oo doorashooyinkoodu iminka soo dhow yihiinna waxay horey u sheegeen in dowladda federaalka aanay kalsooni ku qabin arrimahoodana ay iyaga gaar u yihiin marka sidee idinkugu muuqdaan arrimahaasi aniga ma garan karo tabashadaasu meesha ay ka imaanayso annagu hadda uma soconno inaan inta maamulka dowlad goboleedka maxaa la yidhaahdaa jubbaland meel fariista la yidhaahdo aan annagu shaqadooda qabsanno mana noo shaqayn kartaba wax jubbaland ku jeeda oo aan annagu qornayna ma jiraan wax dowlad goboleed kale ku jeedaoo annagu aan qornayna ma jiraan waxaan jeclaan lahaa waxa annagu aan qornay wixii ku jira oo ay ka biyadiidsan yihiin ama jubbaland ama maamul goboleedka dowlad goboleed kale inay yidhaahdaan kanaa nagu qaldan uma malaynayo qof inuu ka soo saari karo wax cusub oo la yidhaahdo waxaanu kuma jirin nidaamkii aan ku wada shaqaynayna tan kale wasaaradda arrimaha gudaha heer federaal guud ahaan dalkuba hadduu dal yahay mas-uuliyadda guud oo ah dalkan dimuqraadiyeyntiisa iyo federaaleyntiisa mas-uuliyadda guud wasaaradda arrimaha gudaha iskale doorashooyinkan waa howl qaranku wada leeyahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalkana kaalinay leedahay dowlad goboleedkuna kaalinuu leeyahay kaalinay leeyihiinna qof taabanaysa iyo qof u socota midna lama arko waxaan rabaa inaan fursadda uga faa'idaysto inaan idhaahdo dowlad goboleed kasta oo inta arkay qoraalka aan shalay soo saarna xasaasiyad ka qaba waxaan diyaar u nahay inaan ka qancinno wixii culaysahoo ay ka arkaan mana qiyaasaayo wax la diido iyo wax laga dido midna meeshaas inay ku jiraan qaar ka mida siyaasiyiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda jubbaland waxa ay ka cabanayaan nidaamka ay guddiga doorashooyinku u xulanayaan xildhibaanada cusub kaasoo ah in beel weliba ay saddex qof soo gudbiso guddiga doorashooyinkana uu markaas midka ugu mudan uu kala baxo maxay tahay siyaasadda wasaaradda ee ku aadan soo xulista xildhibaanada cusub ee jubbaland xasan annagu ka wasaarad ahaan waxaan haysanaa in aana xoojinaynaa runtii in odayaasha dhaqanka oo loo soo xulay hal xildhibaan ama hal degaan doorasho xildhibaan oo beel gaarihi leedahay haddii la weydiiyo la yidhaahdo la soo baxa xildhibaankiina xildhibaankooda inay iyagu la soo baxaan annaga nidaamkaan haysanaa waa kaas inay iyagu ama haddii la leeyahay ha soo xushaanna ay iyagu soo xushaan haddii la leeyahay hala doortana beesha keliya u doorato haddii doorasho dadba nidaamkeed lagu shaqaynayo marka xildhibaanku waa inuu ka yimaadaa beel beeshaasina ay nidaamka ay ayadu hoosteeda wax ku qaybsato inta wax ku qaybsadaan ay la yimaadaan ayaga xildhibaankooda dowladda federaalka waxaa lagu eedeynayaa inay faragelinba ani ku hayso maamulka golmudug oo iminka laba dhinac u kala qaybsan maxay tahay jawaabtaada arrintaasi ku aadan xasano wax badan cabasho waa maqalnay galmudug ku saabsan nasiib darradana haysaa waxay tahay reer galmudugna waa nahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo anuguba dadaal badan iyo talo badan iyo iyo iyo iyo wacdiaan gelinnay arrinka galmudug runtii nala kamana hoos qaadin inaan galmudug dad ku faraxsan inay inay dhibaato ku jirto ama aan aan xal ka rabinna runtii inala ku tuhmaayo wax aad iyo aad waxanuun badan waayo mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka ah oo dhani galmudug keliya ma ahe dowlad goboleedyadoo dhan inay jid ay ku gaaraan xasilooni iyo nidaam toosan iyo dhisid hay-adihii dowlad goboleedku uu u baahnaa oo dowlad goboleedka ka shaqayn lahaa iyo horumarna ay u tallaabsadaanaan rabnaa annagana horumar noo ah maahae cagsigeeda kamana shaqayno danna nooma ah galmudug markaan usoo laabto galmudugda dabcan dowladda federaalka ahina nufuud ay ku leedahay waa dowladdii dalka iyaguna waa maamulkii dowlad goboleedkao meesha joogay horena waa u raadinay haddana waa raadinaynaa in dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka ah ay iska kaashadaan in waxyaabaha taagtaagan oo degaankaas iyo dowlad goboleedkaas ka jira la soco wixii isdiidan la heshiisiiyo doorashooyinka wakhtigoodu usoo dhow yahay oo laga filaayo inay teeramkii hore inta dhammaado teeram cusub lagu bilaabana inay ka shaqeeyaan galmudugaan annagu ka shaqaynaynaa
waagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye waxaanu magaalada muqdisho ugu warramayey waryahayaga xasan kaafe cabdiraxmaan qoyste haddaba maamul goboleedka jubbaland ayaa ku gacan sayray habraaca doorashada ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka ee kismaayo wasiirka arrimaha gudaha jubbaland maxamed faarax warsame dariish
caasha waa mahadsan tahay horta awalan waxa weeye habraaca waanu aragnay marka ugu horeysa horta dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowlad federaalku in muddaa xoogaa madmadow baa jiray laakiin waxaan moodaynaa dastuurka inuusan ka jirin dastuurku wuxuu qorayaa dowlad goboleedyadu in ay u madax bannaan yihiin hawlaha doorashada ee ka dhici doona stadeyada ka maaragtay dowlad goboleedyada sida caadigaa ee u dhacday hadda tii u dambeysay ee puntland ka dhacday marka annaga habraaca dowladda federaalku soo saartay horey baan usoo saarnay guddiga technicalka ahaa baanu qabanay habraacii baanu samaynay xeerkii sharcigaanu u samaynay odayaashii inay muxuu ahaa mariyaan habkii odayaashu inay xulaan arrintii oo sidaas ahayd ayaa waxaa soo baxday haddee habraacakan xalay ilaa iyo ku dhawaaqistii ay qaadanayso dowladda federaalka ay leeyihiin marka ugu dambaysana annagaa ku dhawaaqaynaa in madaxweynaha doorateen iyo in kale marka waxaad moodaa arrintaa iyada ah dastuurka wuxuu xaquuq u siinaya dowladda federaalka annagu waa ogolahay laakiin inay iyagu ka tagsan yihiin wixii annagu aanu xaquuq ugu lahayn dastuurka iyo ixtiraamkii dastuurka dowlad goboleedyada xuquuqda aad leedihiin kan federaal ahaan ee ay dowladda federaalka diidan tahay maxaa ka mid a haddaad kow iyo laba iyo saddex bal aad israaciso qodobo ka mid a wallaahi waxyaabaha haddii aad arag caashoy statementiga annaga war-saxaafadeedkan soo saarnay qorobada ku xusan baa kulligood dhammaan ka mid ah oo mid walba isagu isfasiraya xadka aan leenahay iyo xadka ay leeyihiin Een, tusaale ahaan een, wasaaradda arrimaha gudaha waxay sheegtay gaar ahaan wasiirkan la hadalnay waxa uu sheegay nidaamka een, loo maraayo doorashooyinka maamul goboleedyada inay ku cad yihiin dastuurka marka in nidaamkaasi aad raacdaan miyaad diidan tihiin mise dowladda federaalka si kale u dhigayso anigu waxaan isleeyahay dowladda ayaa si kale u dhigaysa doonaysana in ay faragelin ku samayso doorashada dowlad goboleedka sababta oo ah annagu dowladda federaalka ah roolkeeda iyo observationkeeda inay timaado oo ay arkaan muxuu ahaa marnaba maanu caaliqin mana caaliqi karno laakiin waxaanu caaliqaynaa waxa weeye in adiga muxuu ahaa dastuurku wuxuu ku masaabaxayay inta la diido oo laga leexday in la yidhaahdo anaa kuu yeerinaya anaa kuu yeelaya anigaa karinaya anigaa samaynaya anigaa guraya marka maxaa dastuurka dowlad goboleedka maxaa loo sameeyey maxaa federaalka loo qaatay waxaanu leenahay waxa weeye dowladdu waa dowladayadii laakiin adeerow halnaga dayso caburinta iyo xoogga hanaga dhaafto Een, dowladda federaalka ah gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha waxyaabuhu ka dhawaajiyey waxaa ka mid ah in habraaca loo maraayo een, dhismaha een, maamulkooda gaarka ah inay tahay in beel waliba ay iyadu soo doorato een, xubintii mateli lahay oo sidaa kadib marka xubnihii mateli lahaa markay soo doortaan kadibna ay guddoonkii baarlamaanka sidaa ku doortaan maxaa qaldan wax khaldan annaga haddee iyaga ayaa ka cabanaya arrintaas oo maalmahan oo dhan wada annaga waxa weeye nidaamkii caadiga ahaa beeluhu iyagaa odayaal leh odayaashooda iyagaa soo xulanaya dadka ay soo xulaan markaas ayaa muxuu ahaa kabacdi laysu geyn doonaa liiskii xildhibaanadaana soo bixi doona iyagaa isdooran doona guddigoodii doorashada samaysan doona kabacdina guddoominkoodii dooran doona iyo ku-xigeenadoodii kadibna madaxweynihii baa la dooran doonaa annagu habraac iyaga already wuxuu waafaqsan yahay dastuurka sidaasaananu u samaynay meelahaas laakiin waxaan u malaynayaa xoogaa yaroo mulcmaaluc oo dhexaa jirta oo waxa weeye haddii hadal dhammaan weeyo soomaalidu waxay tidhahdaa ama waxbaa ka dhiman ama waxbaa ku dheeriya marka qolada xoogaagaba sidaas ku daraysa waa in la yidhaahdaa ka daaya marka haddii habraacii een, dastuurka federaalka uu dhigayey ee ku saabsanaa maamul goboleedyada iyo nidaamka ay u marayaan dhismaha een, doorashooyinkooda iyo dowladahooda gaarka ah maxaa qaldan ood isku diidantiin adinka iyo dowladda federaalka ah wallaahi waxaan isku diidanaynaa anagu annagu xagga yaga ma ahan caasho waxaan ku leeyahay anigu xalay waan la hadlay wasiirka arrimaha gudaha dowlad federaalka waana wada hadalay waxaana u muuqanayay keliya een, xoogaa waxaa la yidhi xarigga moogtaha xoogga hadduu tirada ka bato xarigga waa kaa gooyaa waxaan ku niri war xooggan faraha badan naga daaya dastuurku wuxuu qoran aan ku wada shaqayno observationkiina iyo dowladda taladeediina waan u baahnaa federaalka ahayd intaa un baanu nidhi kabacdina waxaa soo baxay toddoba iyo labaatan qore oo ah kaasaan samaynaya kaasaan samaynayna kaasaan samaynayna kaasaan samaynayna kaasaan samaynayna annagu waxaan qabnaa marka wixii dastuurka ku qoran waxaan ahayn inay dheeri tahay tusaale ahaan haddii adinkaad xaq u leedihiin oo xaqiiniiba uu yahay in een, xildhibaanka uu ka yimaado beeshiisa oo ay beeshiisa soo doorato markaa kadib ay guddoonkii baarlamaanka sidaa ku doortaan oo sidaa een, howshu isku daba taxan tahay waxa dheeriga ku ah ee idiin muuqdaa maxay yihiin waxa dheeri waxa dheerigaa anaa anaa samaynaya oo guddi kuu samaynaya iyo annagaa samaysanay oo samaynayna wey annagaa u madax bannaan guddogaya doorashada inaan magacaawno annagaa u madax bannaan inaan doorashada dhammaystirno dowladda observation bay nagu leedahay hadday wax naga khaldan yihiinna tala waana siin kartaa laakiin hadda tala ma muuqato wasaaradda arrimaha gudaha maanu diidayn ee waxaan diidaynaa qooley baa la yidhi qoorqabad biyo kuma cabto war cab biyaha kan baan diidana oo sharciga annaga aanu leenahay shaqadayda naga qaadaysa kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland maxamed faarax warsame darwiish oo khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o eda caashe cuud
hay-adaha gargaarka iyo dowladda soomaaliya ayaa waxay ka digeen abaaro ku dhuftaa waddanka soomaaliya kadib markii ay yaraadeen roobabkii guga haddaba durbo meelo ka mida gobolka gedo ayaa laga soo sheegayaa dhibaatooyin bini'aadamnimo gudoomiye ku-xigeenka gobolkaasi gedo sheekh maxamed xuseen alqaadi ayaa haddaba goor dhoweeyad khadka telefoonka iigu warramay islamarkaana aan ka waraystay abaarahaasi gobolka saameynta ku yeesheen walaalo sanadkani abaara aada u ba-an baa hadda gobolka ka bilowday beerihii iyo baadiyaha xoolihii daaqayay oo dhan oo sanadkii la sugayay uusan ku di'in ilaa haddadaan beerihii oo dhan macal kuwa dadka ay tabcanayeen xoolihii oo dhan abaaro aada u ba-an ayaa ma aragtay la dareemayaa durba waxaa bilowday barakac xoog leh dhammaan degmooyinka gobolka oo dhan waxaa ka jira abaaro aad u maaragtay khatar ah intaas waxaa sii dheer degmo aan joogin barakac oo gobollo kale ka yimid ma jirto sida doolow oo kale ilaa waxaa loogu soo barakacay meesha la yidhaahdo bay iyo bakool iyo qeybo kamid ah xitaa etoobiya xaggeeda dad kasoo gudbay way jiraan marka baardheer oo kale iyadana sidoo kale oo hadda aan ku suganahay iyadana barakacyaal aada u tiro badan iyo dad kenya laga soo celiyey oo aada u rafaadsan baa ku sugan marka waxaan isdhihi karnaa xaaladdu aad bay usii adkaanaysaa waan gartay barakaca haddaynu eegno n marka laga yimaado dadka usoo barakacay dadkii deegaankan waxaa tilmaantay inuu barakac jiro halkey u barakaceen oo loo guuray amaba ay dadku tegeen dadka dhacdamaa xoolihii abaaro fara badan lasoo maray oo horey ay uga dhammaadeen sanadkii hadda lasoo dhaafay xoogaa ay iska roonaayeen sanadkanina markii hore la rajeynayay in xaaladiisu ay ficnaan doonto haddana dib abaar usii noqotay marka degmooyinkii qaybo kamid ahna iyagii gudahoodiibaa maaragtay isku barakacay qaybo kamid ahna degmooyin iyo gobollo ka madax banaan oo gobollo kale ayaa kusoo barakacay marka iyo dad kenya laga soo celiyey oo qaxootigii badhaab iyo halkaa joogay oo iyagana dib loogu soo celiyey deegaanadii ay horay u deganaayeen oo sida baardheere iyo doolow iyo balaxawa oo kale dad fara badan baa soo gaaray xitaa garbahaarey oo kale dad baa soo gaaray marka iyagii iyo dadkii oo gudaha ku rafaadsanaa oo dhan weli aysan helin hooy iyo deegaano rasmi aysan helin marka muddooyinkan marka saameyn aan caadi ahayn baa marka jirta waan gartay qiyaas ahaan haddaad eegto dadka ama barakaca ku yimi amaba kuwa iyagu deegaanada gudahoogun ku barakacay meelo kale u barakacay waa dad intee la eg haddaad qiyaasto dadkaas waxay gaarayaan waa dad kor u dhaafayo ilaa dhowr iyo toban kun ayay gaarayaan ma qof mise qoys dhowr iyo toban kun ilaa taqriiban ilaa labaatan kun ayay gaarayaan ma dhowr iyo toban kun oo qoys mise dhowr iyo toban kun oo qof may qoys waay qoys baan ka hadlaya waan gartay haddaynu dhinaca kale eegno guddoomiye dabcan de abaartu inta badan saameynteeday leedahay muddooyinkii ugu dambeeyana deegaano badan oo soomaalidu ay degto ayay ka jireen inta ogaalkaaga dad iyo duunyaba hadday noqoto xoolihii iyo dadkiiba cid ay saameyn ku yeelatay ama xoolo u dhintay ama dad u dhintay ama qaar xaalado kale la soo darseen ma jiraan
dad fara badan ayay saameyn ku yeelatay roobabkaas yani abaartaasi xoolaha dadka waxay markii geda sidoo kale ee abaar u noqoto waxay ma aragtay usii guuri jireen meesha la yidhaahdo jubbada dhexe iyo ilaa jubbada hoose ay u guuri jireen leelihii naftirkeedana waa la gaari waayey oo dadkii dhanka kale dhibaato waxaa kasoo saameysay ururkii argixisada ahaa oo iyagana xoolihii mar walba ugaarsanayo dadkii si ma aragtay naxariis la-aan ee xoolo uga qaadayo iyo xoolihii marka ilaa hadda inta aan ka warqabo oo dadka reemiyiga iyo ay iisoo gudbinayaan waxay gaarayaan xoolo aada u tiro badan geel iyo u badan loo iyo ari intaba way dhiminayaan habaha u badnaato lo-da oo inta badan aan abaarta u gegsan marka dadku naftirkiisa dad baa la sheegayaa inay dhimanayaan sidoo kale waxaa barakac aada u ballaaran ka jira oo dhimasho la iiga soo sheegaya deegaanadii ay ka baxeen ciidamada nabad ilaalinta ahaa ee kenya buisaar iyo faafaxdhuun iyo meesha la yidhaahdo eriyadaas oo dhan dadkii ayaguna maaragtay kasoo kala cararay dad fara badanaa la ii sheegaya in ay dhimasho jirto dad yar yar iyo ha u badnaadeen waan gartay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo dadkan waxay u baahan yihiin in loo gurmado oo gacanqabashay u baahan yihiin maamulkii baad tihiin ilaa hadda maxaa tallaabo la qaaday dadkan loogu gurmanaya maadaama xaaladda aad tilmaantay ay la soo daristay ilaa inankan wax tillaabo ah rasmi oo hadda la qaaday ma jiro oo aan ka ahayn inaan bulshadii wacyigelin u sameyno o idhaan hala iscaawiyo idinka gudihiini hay-adihii internationalka iyo kuwa local n g o yadii iyagana shaqooyin fara badan hadda weli maysan bilaabin marka maxaa oo keenay iyaguna marka maxaa keenay inaad tallaabo qaadi weydaan Eh, waayo waa dadkiini waa dadkaad mas-uul ka wahaydeen ee maamulka u haysteen Een, waxaan tallaabo u qaadi la-anahay een, deegaanada waad garanaysaa colaad baa ka jirto ururka argixisada ahaaba weli deegaanadii dhibaateynayo Ee, dalka dakligiisii inta la ururiyey oo dhammaan qasib lagu wada riday een, oo la maamulay weli muusan gaarin waa dal maaragtay ee weli dhibaatada ay ka jirto kala goga uu jiro marka een, waxay noqonaysaa marka inaan annaga wixii aan qaban karno iyo bulshadii aan idhan hala iscaawiyo intaas ayaan hadda bilownay Een, deegaanada hadda aan joogno sida baardheer oo kale een, biyo dhaamin ee, dad biyo la-aan ah iyo dad masaakiin oo dhibaataysan waxbaan ka bilbilownay Een, i c r c naftirkeedu hadda maalmahan dad bay qorqorayeen oo waxabay waxyaabaan bilaabaynaa bay yidhahdeen
waa hagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka gado sheekh maxamed xuseen alqaadi oo goor dhoweed iigu warramayey khadka telefoonka islamarkaana iiga warramayey xaalada abaaro oo gobolkaasi gado laga soo sheegay war haddana soo gaareen waxa uu leeyahay dowladda maraykanka ayaa sheegtay in duqeyn cusub oo ka dhacday buuraleyda gooles ay ku dhinteen saddex ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab taliska ciidamada maraykanka waxa uu sheegay in duqeynta ay dhacday afar iyo labaatankii bishan oo ku beegan arbacadii aanu kasoo gudubnay waxaana intaasi ay ku dareen inaanan dad rayid ah waxba ku noqonin weerarkaasi haatanna kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa zahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o eda boqolaal kun oo qaxooti soomaaliyeeda ayaa dabadyaal ku ah dunida dacaladeeda kuwa ugu badan waxa ay ku jiraan xerada qaxootiga caalamka ugu weyn ee dhadhaab halkaasi oo ay ku haysato nolol xumo iyo daryeel la-aan qaxootiga dhowaantan waxaa la gooyey kalabar raashinkii xeradaasi dadka qaxootiga la siinayey waxaa albaabada la isugu dhuftay iskuulladii waxbarashada qaarkood oo macallimiinta ay ka tageen waxaanan jirin xarumo caafimaad oo daboola daryeelka dhinaca caafimaad ay u baahan yihiin dadka waxaasoo dhanse waxaa ka daran in xerada qaxootiga ee dhadhaab walwalka haysta dadka ku jira ay qayb ka tahay cabsida ay ka qabaan in kenya ay xirto xeradaasi islamarkaasina dadkaasi ay dib ugu noqdaan soomaaliyadii shalay ammaan darrada ay uga soo carareen haddaba guud ahaan waa sidee caqabadaha haysta qaxootiga soomaalida ay ku jira dhadhaab wakhtigan mana yihiin mid lagu quusinayo si ay dib dalkooda ugu noqdaan dhibaatooyinka xooggan ee haysta oo qaarkood ay ugu horreyso in raashinkii kala bar laga gooyey su-aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o eda uga jawaabayo ergeyga gaarka ee hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga unit c r ta ambasadar maxamed cabdi afey oo marti iigu ah wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan barnaamijka intiisa badan waxaa su-aalo ku weydiin doonaa ambasadar afey dadka qaxootiga ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waad mahadsantahay saro runtii horta qaxootiga arintida arinta aragtida guud oon ka qabno qaxootiga kuwa kenya keli jooga ma ahe qaxootiga soomaaliyeed waad ka hadlayso waxay ku daadsan yihiin geeska africa ee wadamada soomaaliya deriska la-ah inta badan ilaa iyo waddanka eritrea oo si toos ay deris la ahayn laakiin dhowr kun oo soomaaliya iyadana ay ku dhibaateysan yihiin guud ahaan haddee xero qaxooti oo labaatan iyo toddoba sana lagu noolaa oo runtii yacni xogta laga qabay wadankii intu hagaaga lagu noqdo wadankii hooyo Eh, waad garan kartaa dhibaatada shacabkaas halkaa ku nool ay la gudboon aysan ay la kulmi karaan Eh, laakiin haddee hay-adan hay-adda u n h c r iyo beesha caalamka iyo dowladaha martigeliyada intaba iyo iyo shacabka naftigooda martigeliya shacabka qaxootiga ah intaba haddee samar iyo dadaal ayay muujiyeen laakiin guud ahaan eh, nabadgelyo taam ah ayay ku haastaan oo nabadgelyoay ku heleen oo wadankii ay kasoo carareen nabadgelyo dare ay uga soo tageen nabadgelyo bay ku haystaan laakiin nolol ahaan waxaad moodaa ayaamahan dambe nolosha inay aada usii adkaanayso waa gartay waa yahay Een, dad ku jira xerada dhadhaab ayaa qayb ahaan nagala qaybgeli doona barnaamijkan intiisa badanna ayaga ayaan fursada siin doonaa balse taas intaan u gudbin bal ugu horreyntii een, xiisado ayaa muuqda kenya iyo soomaaliya waayadan dambe bal marka sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa xiisada siyaasadeed ee soomaaliya iyo kenya dhexdooda hadiiba ay sii kororto een, qaxootiga ku jira dhadhaab oo dhowr jeer kenya ay ku celcelisay waa in albaabadaan u xirnaayo nalaga raraa walaa hadda xiisada siyaasadeed oo saad sheegta hadda kenya iyo soomaaliya muddadan soo no noqonaya u dhexeeyo annagu uma aragna inay ay dhibaato u keenayso qaxootiyaha ku nool kenya nooma muuqato noo arrintaa nooma muuqato kenya waajibaad caalam oo maaragtay martigelin qaxooti ayaa saaran sida runta ahna aada ugu mahadcelinayna dhowr iyo labaatan sano qaxooti soomaaliyeed oo hadda generationka saddexaad lagu tilmaami karo ay halkan ku martigeliyeen ay ku hayaan marka xiisada labada dawlad udhexayso wax waxba saameyn kuma yeelanayso runtii aragtida annaga aan qabno joogitaanka qaxootiga iyo daryeelka qaxootiga wax ay ku yeelanaysa male marka wixii hadday dawladda kenya ay dhowr jeer kusoo celcelisay naga codseen sharooyinka dhaadhaad la xiro oo qaxootiyaha ay noqdaanna wadahadal ayaan ka galnay waxaa loo baahan yahay in xal waara laga gaaro arrimaha qaxootiyaha dhadhaab laakiin halkaas usuuna noqonin xal duuduub iyo maaragtay hanjabaad iyo maaragtay dhibaato ku noqoto mujtamaca ku nool dhadhaab marka uma aragno hadii aada u weydiisay si toosada kaaga jawaaba inay wax saameyna ku yeelanayso arrinta qaxootiyaha ku nool kenya waa tahay dhegeysto ayaan siin lahaa oo qadka ku jira kana mida dadka reer dhadhaab bal soo dhowow magacaagana noogu bilow aragti ahaan iyo su-aal waxaad weydiinaysid ambasadar afeyn
ambasadar waan ku salaamaya magacaygu waa xuseen gaxnuug gudoomiyaha midooda cabdilsana dalka kenya ahaan nin jirayna micnaha waxaawaa qof ka tirsan xelada dhadhaab dadaaladaas micnaha waxaawaa way socdeen ilaa hadda way socdeen ilaa haddana wuu waday micnaha marka dadaalkaas waxaa badan laga siiya update dadka qaxootiga dhegeysanaya dhammaanteedna ay helaan update ku filan ilaa hadda barnaamijkaas micnaha waxaawaaye waxyaalaha sasa sida ka qarsoomay lips in la helay micnaha waxaawaaye deeq waxbarasho su-aashaasi waa muhiim su-aashaasi ku saabsan tacliinta iyo waxbarashada qaxootiyaha waa muhiim waa arrin anigu aan u dareyno inay tahay arrin aada iyo aada u baahan si degdeg in wax looga qabto markii dhowr jeer socdaal aan ku tegay dhadhaab runtii arrintaa dhadhaab kelina ma haysata ee qaxootiyaha soomaaliyeed xarooyinka geeska africa ku jiro idin ayay arrintaasi haysataa laakiin middan dhadhaab u baahan hadda campaignkeeda bilaawna inaan aragno wejiga hore inaan wax ka qaban karna waxaad ogtihiin qaxootiyaha hadda kenya ku nool kala nus waxa weeya dhalinyaro yacni dad sanadka saddexaad ilaa iyo sanadka toddoba iyo tobnaad marka dadkaasi waxay u baahan yihiin mustaqbal waxay u baahan yihiin rajo in loo abuuro iyadoo marka culeys ka jira dhinaca waxbarashada kasuusan markay jaamacadaha aadayaan inay inta badan ay fursad u helin marka anigu horta dadaalka horan ku bilaabno waxay ahayd inaan mujtamac u bandhigno inay dhibaato ay jirto ilaa lama ogo horta arrintaasi horaan cid badan dad badan kuma baraarugsaneyn marka horta inaan ku baraarujino beesha caalamka inaan ku baraarujino kenyaanka inaan ku baraarujino hayadaha nagala shaqeeya daryeelka qaxootiyaha ina arrintaani ay tahay arrin time bomb ah u baahan inay si degdeg wax looga qabto sanadkan waxaan ku bilownay bal inaan ku tijaabino kenyaanka inaan bishaan ramadaanka aan arrintaasi waxay nagala qaban karaan bishaan ramadaanka oo cidilna waxaan ku baaqnay inay maaragtay dhaqaalo loo aruuriyo si calaa aqal haddii kulli aanan wax ka qabanin bal inaan wax ka bedeli karna numberka hadda jaamacadaha gaarin inaan barin karna numberada aada u yar ayaa tagay marka loo fiiriyo dadka u qalma inay jaamacadaha aadaan iyo koolejyada kenya iyo dibaddaba marka arrintaasi waa arrin haddii aan aan weli wadno ilaa iyo suudaan ayaa runtii ayaan anigu aan jaamacadaha aaday wadamo kale oo wadamada islaamka aan kusoo wareegayna waxaan u geynay inay baahidaa ay jirto wixii jawaab oo natiijo aan ka helnana runtii waxaan gaarsiin doonaa dhalinyarada ku nool dhadhaab si aan u bedelno noloshooda waa tahay aad baad umahadsan tahay xaalad adag ayaad ka sheekeynaysaa dhinaca waxbarashada bal dhegeysto kale oo ku jira qadka dhinaca dhagaxley xerada qaxootiga dhagaxley ayaan soo gelinayaa magacaa ku bilow iyo su-aal waxa aad qabtidood ambasadar maxamed cabdi afe aad weydiin lahayd assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu magaceyga waxaa leeyahay cumar maxamed saalim waxaan ku noolahay xaalada dhagaxley anigoo jaaniska ka faa'iideysanaya waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal ambasadorka labada su-aal aan igu jiraay waa tahay laba su-aal aan ku horumarayo su-aasha u kuwaad waxaa waaye aniga waxaa imaanay qaxootiga nineteen ninety two waxaan helay fursad oo resentment rejecta la isiiyey aniga oo qaxootiga ku nool rejecta intaa muddo la isiiyey wadamada saddexaad maadaama oo anjaniskii aan ka faaidaysan waay oo maraykan reject isiiyey iyo anta meesha ay wadanka kale isiin laheyd ilaa hadda meesha qaxootiga dadka dhalinyada qaar way waasheen bacahay aruurinaayeen waxbarasho ma haystaan waayo disboral bay noqdeen marka ambasadorka asagoo qaxootiga u joogo xaquuq bini aadamkana wax ka bartay waxaan rabnaa in wadan kalena lagu wareejin maadaama maraykan ka jirnati midda labaad waxa wa- hadda waxaa la keena wax la yidhaaho dhuma oo dowladda kenya ay waytay dowladda meesha anaga oo u deganahay waxaan hoos tagnaa u n c r meesha u n c r el rabay udhumada inay geyso santarada ay geyso oo qaxootiga ay galaan udhumadii waxay tahay qaxootiga waa kuwara qaarna waa galeen qaarna ma ay gelin qaarka aan gelin marka ambasadorka asagoo macnaha u faahfaahinaya wax ma ka og yahay udhumada waxay tahay wax- waxgal ma noo tahay qaxooti haddaan nahay iyo anta maxay oga gaabsa inay santarada ay geyso sida macnaha markii oo tirkoob u jiro santarada ayay geysaa tirkoobka ee qaxooti lagu tirkooba waa ka gaabsa arrinta dowladda u n waayahay dhegaystahaasi ku jira khadka telefoonka dhagaxley ee sideed iyo labaatan sano wakhti ku siman ku jira dhadhaab een, aan iraahda dhagaxley maxaad ugu jawaabi lahayd horta waxaan ugu jawaabi lahaa eh, anagu haddaan nahay hay-adda qaxootiyaha caalamka dib u dejin wadan saddexaad waxaan u aragnaa inay tahay xal waara oo qaxootiyaha ay u baahan yihiin waana midaan ololo badan ugu jirna oo muddo badan aan runtii ololo ugu jirna dad fara badan oo qaxootiyaha ka tegayna ay fursad u heleen inay dibadda ay maarata wadan saddexaad ay aadaan laakiin dee hawshaasi marka xoogeeda waxaa iska leh dowladda dowladaha caalamka oo dowladahan maarata loo yaqaana western countrieska masana dowladaha waaweyn oo ummadaasi qaxootiyaha caalamka meel walba ka qaado Eh, waxay ku xiranta marka nidaamka dowladdaasi Eh, sidaad la socotaan dowladda maraykanka ayaa u badneed fursadaha dooraha goon oo heli jirnay Eh, dowladdaasna hadda way ka habsatay ayaamahan fursadooyinkaas way naga yaraysay annagoo weliba ku jirna ololo iyo ku jirna maaragtay inay arrintaasi muhiim tahay inaan ku ku baraarujina wakti walba dowladaha kalena oo caalamkana waan kala hadalnay runtiisii dowladda canada oo kale anaga ilaa iyo canada waan tegay annagoo markaasi ololo u sameynayna inay qaxootiyaha eh, eh, jooga kenya iyo uga- kuwa kale oo geeska africa joogaba inay maaragtay dibijin loo sameeyo dibijintana eh, ma aha qaxootiyaha oo dhan inay fursad u helayaan intay helaysa waa hal percent wax la eg weeyaan Boqolkiiba hal oo kale.
percent wax la eg weeyaan marka eh, odaga hadda hadlay eh, waa ka xumahay inay fursadii haddii ay dowladdii martigelin laheed ba ay haddana ka noqotay annagu keli waajibaadka na saaran waxaa weeyaan meesha hadda ay joogaanna inaan dadaal ugu muujino oo daryeelkooda iyo xaaladooda aan la socono laakiin islamarkaasna aanan ka rajadeelin waxaana odhan lahaa haddii eh, mustaqbalka dowladahaas ay noo ogolaadaanna waad kulley fursadaada waad heli Eh, haddii ay hadii dowladahaasi ay na qaadan waayaanna hadee waa nolosha hadda meesha aan joognaba waa inaan nolol ka samayna oo runtii dadaal aan muujin arrinta labaad oo ku saabsan diiwaangelinta eh, nambarka huduma horta waa arrin- nidaamka waa nidaam dowladda kenya ay ay runtii ay ku tira koobeysa mujtamaca dhex degan wadanka kenya Eh, inta shac eh, haddii ajinabi ahaadaan iyo haddii haddii wadani ahaayadaan marka haddii anigana si toosa oo lama socdo marka hadda maanta waxaan ka faaidaysanaya hadda akhbaarka odaga inuu siiyey xafiiska aan ku leenahay nidaamna waan kala xiriiri doonaa wix arrintaasi ka jawaab oo tallaabo ay u- u mudan laga qaadana waa laga qaadi doonaa insha allah waa tahay een, huduma arinteeda aad iyo aad ayay maalmahan dambe weliba buuq iyo ay u keentay qaxootiga walaac fara badan bal isla aan ku noqdo haddana dhinaca kaleeto een, isla dhagaxley aan ku noqdo dhegeysto ku jira soo dhowo walaal Ah, magacayga waxaa la yidhahdaa axmed maxamed nunow magaceena waxaana ku magac dheerahay axmed dhaay magarat waa tahay dhaayo soo dhowow su-aashaada su-aashaan weydiinaya waxaa waye ambasadorta dad badan oo waxaa jiro in repatriation la qoray oo dib loo celi soomaali la geeyey oo haddana qaarkood intay meesha amni iyo wax ka waayeen ay soo laabteen meel badan keliga ay soo laabteen dhalinyaro badan oo iskuul aan sila akhrisanayno oo taa ani aan garanayo oo- oo ayagana qaarkood meesha taa nafta ku waayaa jirto iyadoo arrintaa jirtaa weli repatriationka haddana la wadaa oo dib dadka loo celinaya marka arrintaas hore ambasadorta balaasagana inuu naga jahil bixiyo ma garad su-aashii Wa- ugu taas waay su-aasheeda labaad waxaa waaye qaxootiga raashinka marka bishii laba maraa la bixin jiray bishii hadda hal maraa la bixiyaa iyadana dhibkaasna way jirtaa marka su-aashaas kalena inuu iga jawaab waan jeclaan lahaa waay tahay oo xagga raashinka aad baad u mahadsan tahay een, dhegeystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd waayo waxaan oran lahaa horta midda koowaad oo dadka dadka noqonaya dadka noqonaya dad xoog lagu celinayo ma aha waa dad iskood isku diiwaangeliyey waxaa la yidhaha voluntary repatriation qof xoog lagu celiyo masana annaga aan ku qalqaalina oon lahna noqon ma jiraan inta isqorto waa inta dareentay xaaladda inay ku adag tahay islamarkaasna qiyaastay noo soomaaliya hadday ku noqdaan inay xaaladda halkaas ku dhaanta midda qaxootiyaha ay ku nool yihiin marka in badanna hadee hadda laba sano hadda soo dhaafay ilaa iyo siddeetan kun oo ziyaado ah oo dad eh, waan waa- way way noqdeen oo diskooda isku diiwaangeliyeen haddana bil walbana ilaa iyo boqol laba boqol intaas dad ku eg ayaa bil walbana isdiiwaangeliya marka dadka noqonaya dad u noqonaya annaga wixii sahay oo siin karna ayaan siinaa markay soomaaliya gudaha aadaana xafiiska soomaaliya ka furan ayay runtii ay la xiriiraan laakiin waxaa noo muuqata haddii dad baa iska soo noqdo oo intaba kama soo noqonina dad yar baa soo laabta de kuwa soo laabtana haddana annaga ma celin oo markay soo laabtaanna qaxootiyaha ubeexarada unbay haddana ayay ayay ayay ayay soo galaan in badan oo hadda weli diiwaan gelisneen ayaa jirta dowladda kenya aan kala hadalnay mustaqbal dadowna haddaan umalaynayna in registration la siin doono oo si rasmi loosii diiwaangelin doono marka midaas noqoshada soomaaliya ah waxaan rabaa inaan daay u sheega qofkii noqonayo waa isku diiwaangeli waay qof la qasbayo ma aha qofka soo noqdana xur uleeyi inuu soo noqdo haddana wixii aan u qaban karna waan ugu qabanaynaa midda labaad oo raashinka ku saabsan waa run raashinka iyo daryeelka qaxootiyaha aada iyo aada hoos ugu dhacay labaatan iyo sideed sano ayay dadka xarooyinka ku jiraan dhaqaalihii aa dowlad baasha caalamka aan ka helaynay ayaa runtii waxaad moodaa inay ka daaleen qaxootiyaha soomaaliyeed waa midda keentay marka wakti walba anaga inaan ololo u galno inaan weliba ku baraarujina dadka inay weli qaxooti soomaaliyeed oo dhibaato kasoo cararay kenyana ku nool ay jiraan u baahan in la daryeelo u baahan in la ogaado la baahan in raashinkooda iyo daawadooda iyo tacliimtooda intaba la ogaado marka arrintaasi waa arrin annaga aan ololo ugu jirna maalin walba marka polisigaas hadda ugu muhiimsan midda hadda anigu aan aan aada u dabagelayno si dadkaani u noqdaan dad xur ah oo socon kara oo beecsharo samaysan kara oo tacliin raadsan kara oo shaqo raadsan kara intaba hadda way ka xayir yihiin dadka qaxootiyaha ku nool marka waxaad moodaa dad meel ku aruursan oo halkaasi lagu quudinaayo oo halkaasi haddii ay waxay waayaanna maaragtay iskaga rafaadsan akhris haddii ay waayaanna ay nolosha qaarkood maaragtay ka dhacayso bir rafaadsan marka annagu haddaan nahay hay-ad waxaan ka codsanaynaa dowladaha martigeliya anigoo ana weli u mahadcelinayna inay shuruucdooda gudaha bedelaan si dadkaani loogu ogolaado maaragtay ay u noqdaan dad fursad u heli kara noloshooda inay abuurtaan taas waa mid midda labaad waa midda tacliinta ah waa midda caafimaadka ah waa midda raashiinka ah waa midda shaqogelinta ah shaqa shaqo abuurka naftigeeda maxaa yaele haddii dhalinyarada waxay barteen ayna shaqayn karin naftigooda waxbarashada wax uma tarayso marka intaasoo dhibaato iyadoo wadanka maarata qaxootiyaha ay ku nool yihiin yaa haddana annagu aan dowladaha markageliya aan wakti walba ka codsana inay fududeeyaan shuruucda waxaa kaloo runtii aada iyo aad annaga u dabagelahaynaa inay dowladda soomaaliyeed ay noqoto dowlad adag oo mujtamaceeda lasoo noqon karto maxaa yaele ummadan dowlad kale ma qabaan wadan kalena ma qabaan wadankooda waa soomaaliya kenyaanna ma noqon karaan ethoobiyaanna ma noqon karaan marka dowladda soomaaliyeed waxaan ka rabnaa inay dardergeliso gudaha ruufooyinka ka jira inay wax ka bedesho sida sida securityga iyo sida nolosha caadiga si dadkooda ay ugu soo noqon karaan maxaa yeele labaatan iyo toddoban sano shahar waad garan kartaa waa wakti aada u dheer oo qof uu ku noolaan karo wadan ajinadi oo weliba xalal ku noolaan karo marka qaxootiyaha soomaaliyeed runtii aaday u dhibaateysa aaday u dhibaateysan yihiin waxaana jecelnahay dowladda soomaaliyeed inay qeyb ka qaadato xal raadinta dhibaatadan qaxootiyaha ay ku nool yihiin waa ta dhegaystihii kale ayaan khadka soo gelinayaa dhadhaab dhankeedaan ku noqonayaa bal magacaa ku bilow walaal iyo su-aashaada
magacaygu waa cabdiraxmaan maxamed waxaan ahay arday horey waxaa uga soo bartay xeryaha dhadhaab qaxootigana in badan kusoo noolaa laakiin muddadii dambe nairobi ku noolaa waxaan ogna isaan ognahay barnaamijka dhadhaab waxaa wuxuu iska noqday kenya markaan u fiirino wuxuu iska ahaa wuxuu iska yahay uuna ahaaba mashruuc oo kenya ayada keliya ku qaraabato qaxootikana waxba kaga faa'idin maalin dhaweyd hadda gaarisa county waxay siixdeen lacag toban bilyan oo kenya shilling gaarayso waxay la siixdeen world bank lacagtaas qaxootiga magacooda lagu soo qaadaa qaxootigana waxba kama faa'idaan marka ambaasadoorka arrinkan muxuu ka ogyahay lacagtaas macnaheeda waxay tahay meesha ku socota muxuu ka warhayaa dowladda kenya iyo dowladaha martigeliyey qaxootiga soomaaliyeed annaga waxay naga moodan yihiin inaan umahad celino wakti walba maxaa yeelay waajibaadka ay qaateen inay nabadgeliyaan yani yaa aada iyo aad nooga muhiimsan horta dareenkay hadda yaryarow walaalkay igu sheegay midda walbank marka aan ka sheekeyno arrinta walbank waa jirtaa waa arrin loogu tiragalay dadka martigeliyey waana lood dowladda kenya ee qaaday oo macnaheedana uu yahay in lagu caawiyo tamaca host community loo yaqaano oo masale dadkii qaxootiyaha martigeliyey maxaa yeele waad garan kartaa dhowr iyo labaatan sano meel ay qaxooti degnaayeen culeyska ka imaan kara se culeyska qaxootiga ay deegaanka ay ku keeni karaan ayaa marka beesha caalamka si dowladda kenya iyo dowladaha kaleba inta keliba maba aho dowladaha kale iyo lacagta labada siiyaa si ay usii sabraan oo dadkana loosii sabro oo dadka ay loo ogolaad inay wadanka kusii noolaadaan ayaa dhaqaala lagu bixiyay marka dhaqaalahaasi hadee waxaa waxaa waxaa waxaa waxaa shirkad ku ah dee world bank iyo dowladda kenya annagu hadda si toose nooma hoos imaata laakiin inta waradan ka hayna waa waa intaas waana soo dhaweyneynaa runtii inay mujtamaca martigeliya qaxootiyaha wax loo qabta mise biyaha ha ahaato mise dhinaca infrastructureka oo jidadka ha ahaato marka arrintaasi waxaa lagala hadli karaa mas-uuliyiinta dadka qaxootiyaha martigeliyey iyo world bank iyo dowladda kenya ay u xilsaaran magacayga waxaa lahaa cali jaamac cumar waxaan ku maaqa dheera cali xamari waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aashaan raba inaan weydiiyo waxay tahay waa su-aal ku saabsan waxbarashada iskuuladii ka jiray xerada xeryaha ka jiray waxbarashadoodi hoosay noqotay macalimiintii laba boqol oo macalin weraan waa laga buriyay iskuuladii oo ishay dhaqaala dhaqaalo darteed dhaqaalaaan darteed qaarkood macalimiintii dugsiyaal iskuulla shaksiyaad lagu leeyahay ayay ku biireen si lacag oga helaan waxbarashadii xaaladeeda saas u adkaatay waa tahay qaxootigana ma awoodaan inay waxa lacag ku dhiibaan waxbarashada waa marka hagaag maxaa qorshe u ah u n r waa tahay unhcr maxaa qorshe u ah ayuu ku weydiinayaa een dhegeystahaasi jooga dhadhaab horta unhcr waa waa waa run inay waxbarashada aada iyo aada hoos ugu dhacday unhcr hay-ad ahaan saad ogsoon tihiin waxaa loo diyaariyey marka hore inay qaxootiyaha si degdeg eh inay u noqdaan ayaa fikradda hore ahayd yani inay emergency un ay tahay ma ogi xaro looma furayni inay soddon sano meesha maarata ay ka furnaato ma ahayn qorshaha aan annaga marka hore ku talagalnay sidaas lacaligeed aada iyo aada xooga waxaa loo saarayay ciyaalka yaryar oo primary ku jira laakiin hadda maadaama qaxootiyaha labaatan sano iyo ziyaado ay sii gudbeen oo dhalinyarada meeshay ku weynaatay culeyska hadda noo muuqda waxa weeyaan yani boqolkiiba konton hataa fursad uma helaan inay inay iskuullada tagaan oo maadaama dhaqaalihii aan haynay ay ku filneen hataa kuwa taga oo kontonkaa taga boqol kiiba sideetan boqol kiiba toddobaatan iyo sideed amaan ku dhaha fursad uma helaan inay jaamacad u gudbaan iyagoo marka hataa buundooyinkii haastaba waa mida keentay marka hadda inaan ololo bilaawno oo wadanka kenya iyo beesha caalamka aan ka bilaawna aan horta arrintaa aan muujino inuu dhib jiro kadibna marka haddii dhaqaalaha u heli karnana dhaqaalihii aan helna aan la gaarina marka waa culeys jira waxaana naga qorshaysan ilaa xad waxaan ka qaban karna inaan inaan wax ka qabano insha allahu tacaalana arrintaas lagu tala jira wax laga qabto guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga inta waxaan si gaara ugu mahad celinaya oo barnaamijka toddobaadkan marti iigu ahaa ergeyga gaarka ee hay-adda qaxootiga ah caalamka ah ee qaramada midoobay ee u n h c r waa ambasador maxamed cabdi afey intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabad gelyo
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxay nala socodsiineysay sahra cabdi axmed haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo weliba axmed faarax cali daja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal inkastoo aanay sidaas u badnayn haddana ujeeddooyinka maansayahanadii hore qaarkood ay gabayadooda ku soo qaadeen cayda ayaa ka mid ah laba gabyaa oo colaad maanso ay dhex martay ayaa gabayada ku caytami jiray qaar ku kala abtirsada laba tol oo badanaa deris ah ayaa midba midka kale qoladiisa maansada ku caayi jiray caydaas oo mararka qaarkood ahaan jirtay mid loo dul qaadan karo oo kaftan xigeenah marar kalena noqon jirtay tullafa jabis ah oo in lagu soo celceliyo uu qofkiisa riiglihi carabka kala xishoodo ragga haddaba maansada caynkaasa lagu bartay waxaa laga xusi karaa gabyaa la odhan jiray maax dacar colow maax dhagoolana lagu naanaysi jiray dhiidhi kediye iyo faarax cabdi guuleed gabyaa magaciisu ahaa asi waagii dambe tix cali ah oo uu tiriyey inta naanays looga dhigay bulshadii xilligiisu ay faarax caytame ku dhejisay xagga dumarka waxaa iyaduna jirtay cayaartii haanta loo yaqiin gabarh ku caan baxday iyada iyo qaar kalena ay ku caytami jireen diraac jaamac duule ayaa la odhan jiray gadaalkiisa intay caytamo u bixiyeen ayaaba magac looga dhigay laakiinse cawidu mar kasta colaad iyo nacayb kama soo go'do waxaa jirta cawi gacal cuna oo tusaale ahaan waalidku uu kaga naxsado carruurtiisa qaarka uu markaas dhaliilayo dhinaca kalena waxaa maansada soomaalida ku badan cawi ujeedadeedu ay guubaabo daaran tahay oo gebyaagu uu ku dhaliilaayo cid uu ka tirsan yahay taasoo uu jeclaan lahaa sida ay goortaa tahay inay dhaamato wuxuu dareemayaa in ciddaasi ay ka gaabisay wax ku habboonaan lahaa oo markay ku dhaqaaqi weyday uu magacood ku ba'ay maansada sidaasa oo muddo dheer tolka iyo maansayahankiisa ku koobnaan jirtay ayaa waagii dambe waxay u xoogsiibatay tu wadani ah oo gebyaaga uu ummadda oo idinku caayo isaga oo u dan leh tay midoobaan inay heryada gumaysiga iska tuuraan waa kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii ilaa kontonnadii qarnigii tegey guyaashii gobonnimo doonka lagu howlanaa iyo kadib markii lagu guulaystay ee maamulkii dalku uu gacmaha soomaalida ku soo wareegay waa maanse aada u tiro badan tusaale wacanna waxaa u noqon kara guud ahaan gabayadii iyo masafooyinkii xaaji aadan afqalooc uu soomaalida ku dhaliili jiray isaga oo gubaaba ula jeeday sida markuu lahaa ummad aan xorriyo doonan oo daafac noqon weyda dadku inuu addoonsado horaa loogu dowgalaye dabka naarta fulaha wax gala ugu dambaab weyne dacaska iyo ceebta aad qabtaan adinka diimoonee duntiga aadan ubadkuu dhalay ayaad ugu dambaysaane wixii aad ku dacafteen caqligu isagu iskama daayo waa tahay dhammaadkii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatanadii ayaan goorgalaba hoteeladii jeer xamar ka jiri jiray midkood waxaan kula kulmay guhaad cabdigahiir oo ahaa gebyaa had iyo jeer anshiga soomaalida iyo dabeecadaheeda indho dheer u lahaa cabbaar hadduu ii sheekeeyey ayaan weydiiyey su-aal badanaa markaasoo kale hal abuurada la weydiiyo oo ah maxaa kuugu dambeeyey markaas buu yidhi miyaad maqashay markaan u fiirsaday tixda aan soomaali ku tilmaamay waxaan idhi maya ii mari kolkaas buu yidhi waxaan idhi uluulida alaalixida tuban arigan soomaali ee aan aqoon kala hagtiyo ili u soo jeedin isu taga abaabula shir weyn aaya kama reeba arxandaran agoonteeda cuna hoosta ka abeeso ciidaha islaam lagu mataal jamaca aamiinta araggaagu goortuu ka tago cuno arwaaxaaga mid iibsaday alaab iyo dilaal ina adeer leeya ilow badan sidii naag umula foosha ku ilmeeya wax ma aragto isu qaba ildheer aqalka loo soo gal ugaar dhagala uub loo qod dheer dabina loo aasa alwaaxda iyo dadka axaabadaa ee isla amiira ifka marato aakhirana naar lagu abaalsiida anunbaa u eedaamayee ma laha iimaana bu waacay waa sacay allaha u naxariistay uu guhaad guubaabo ula jeeday wuxuu ka rajo qabay dadka uu la hadlayaa intay tixdiisa wax ku qaataan dhaqamada uu ku dhaliilayna ay ka haraan in tubta toosan ee uu la doonayo ay cagta saaraan waxaa la mid a hees allaha u naxariistay uu xuseen oo faarax lahaa sidaan isleeyahayna uu falkiyey goor saqdhexa ah kadib markay hurdadii ka soo dhici weyday ee dhaqan siyaasadeedka soomaalida uu la yaabay il iyo baal ayuu isa saari waayey kadib markuu u fiirsaday silica iyo saxariirta ay ku nooshahay iyo siday u kala ufoonayso waa heestii soomaali dhowle la baxday ee uu ku odhan jiray sama kuma heshiiyaay sina uma hagaagaay saqajaan madaayaay saxalkii wareegiyo sabadoo xareed iyo barwaaqaa la sugayaa soomaali dhowlaay horee ma u soconnaa mase sabad xumaantiyo silicaad ku noolaan tuduc kalena waa heestii uu ku lahaa sixir lagama waayaay saxariir ku faanaay seefta islagaadaay seedaha isgooyaay sababteeda doonaay malageeda sida tooy soomaali dhowlaay horee ma u soconnaa mase sabad xumaantiyo silicad ku noolaan
Thank you.
waa cay ujeeddadiisa waa guubaabo waa erayo uu sheegay hal abuur mabda' leh oo indhaxumada ummaddiisa la gubanaya iyo codkii magool oo isaga oo kale aan dabadeed la arag haddii la arkana ay mucjiso u ekaan doonto dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo
barnaamijkaasina waxaynala socodsiinayey axmed faarax xali daaja mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay fiid wacaan oo wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan dowladda etoobiya ayaa sheegtay in ay ka xun tahay khariirada lagu daabacay bogga wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya oo muujinayay khaladaad qoraar lagu daabacay bogga wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa lagu sheegay in khariiradaasi ay ahayd mid qalad ah oo aan la aqbali karin etoobiya waxay sheegtay in isla markii ay ogaatayba ay ka saartay maabkaasi bogga wasaaradda arrimaha dibadda sidoo kale etoobiya waxay sheegtay inay ka xun tahay wixii jahwareer amaba isfaham darro ah ee arrintaasi ay abuurtay waxaa kaloo khariiradaasi ka muuqday in waxaa kaloo khariiradaasi ka muuqday ama ka maqnaa suudaanta koonfureed iyo weliba dalka equatorial guinea ee ku yaala galbeedka qaaradda afrika
waa tahay cabdixakiinow khariiradaasi ayaa muujinaysay in soomaaliya ay ka mid tahay etoobiya waa tahay haatanna sida aad maqlaysaan waxaad ku soo dhowaataan qhasiidadaasi nabadaanka
nagu beeg alla qiilsan noo beeg ama noo bixi waxaay dhegaystayaal qasiidadaasi ama se wada jir ugu wada luuqaynayaan fanaaniinta yurub genyo cabdijanan iyo weliba hodan cabdiraxmaan ay gebagaba u tahay idaacadda yidhib fiidnimo way halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen nuur xasan nuur iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwax iyo weliba bashiir abikar cabdilaahi oo isku dubiridka inoo joogay iyo guud ahaan bahda v o idinle sidaa iyo nabadgelyo